barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shantii iyo barkii aroornimo waa lixdii iyo barkii aroornimo xilliga washington d c maalin khamiis ah sideedii labaatanka bisha maarso sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin daadahaynaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah dhallinyaro lacagtii ay ku tahriibi lahaayeen ku bilaabay ganacsi oo guulo ka gaaray
maasha allah xilligaa weliba shaqada waan ku cusbaa markaasaan hardaydu aan cagaha u yartaagayo waxaaban ka xoogaa tahriibaya waxba igu qafilaayo markii waxaan maba aaminsanayn xitaa waxay ila ahayd in ayaamo un aan sii haddana saasay tahay xishiidho badan waxaan lahaa in dadka tahriibaya aan raaco oo waxaasaan igu qafilaa waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dhallinyarada boosaaso oo loo qabtay barnaamij ku dhiirigelinaya inay tiknolojiyadda uga faa'iidaystaan ganacsiga heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka wararka ka imanaya magaalada muqdishona waxa ay sheegayeen in qarax xoogan uu ka dhacay agagaarka isgoyska dabka ee magaalada muqdisho dad goobjoogayaala ayaa v o e da u sheegay in inkastoo weli aan la hubin khasaaraha haddana qaraxa uu ahaa mid aad u xoogan ganacsigii ku yaalay agagaarahaasi ayaa dadka qaarkii ay xireen
markab xamuul oo koox muhaajiriin ah ay ka afduubteen xeebaha libiya ayaa kusoo xirtay dalka maalta kadib markii ciidamada maalta ay la wareegeen gacan ku-hayntiisa markabkan oo lagu magacaabo elhib lowan ayaa boqol iyo sideed muhaajiriin ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur ka qaaday badda waxaana uu u jihaystay xeebaha magaalada tripoli hase yeeshee markii uu lix mayl u jiray dekeda ayuu durbo kala wareegay una jihaystay dhinaca waqooyi ee yurub wasiirka arrimaha gudaha talyaaniga ee midigta fog mateo salvini ayaa sheegay in markabka la afduubtay islamarkaana muhaajiriinta saaran aanan loo ogolaan doonin in ay soo caga dhigtaan talyaaniga markabkan ayaa markii uu marayay meel soddon mayl u jirta xeebaha maalta waxaa xiriir la sameeyey ciidanka badda maalta kabtanka markabka ayaa ku celceliyey inuusan gacanta ku haynin maamulka markabka islamarkaana isaga iyo shaqaalihiisa ay qasbeen una hanjabeen muhaajiriin doonaya inuu geeyo maalta ciidamada maalta oo adeegsanaya dooniyo dheereeya iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa u gurmaday kuwaas oo la wareegay hoggaankiisa kadibna u jihaystay dalkaas oo imika uu ku xiran yahay markabka booliska maalta ayaa xiray afar nin waxaana muhaajiriinta kale lagu daadgureeyay basas sida ay sheegeen goobjoogayaal madaxweynaha shiinaha shin jinbin ayaa la kulmay hogaamiyeyaasha faransiiska iyo jarmalka toddobaadkan isagoo heshiisya la saxiixday heshiisyadan ayaa ah kuwo uu doonayo inuu xiriir dhow kula yeesho wadamada midooda yurub dadka ka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha ayaa sheegaya in dadaalkan cusub looga gol leeyahay sidii loo dabcin lahaa xakamaha shiinaha kaga xiran dhinaca ganacsiga yurub balse waa ay adag tahay sida safarkan markaasi uu ugu xallin karo madaxweynuhu safarka shin jinpin ee yurub ayaa waxaa ka mid ahaa mid uu kusoo maray talyaaniga monaco iyo weliba faransiiska balse hogaamiyaasha jarmalka ankala markel iyo midooda yurub jean claudi janker ayaa u yimid faransiiska si ay ula kulmaan hogaamiyaha shiinaha waxaada la saadaalinayaa in safarkan uu wanaajin doono xaaladda guud ee xiriirka shiinaha iyo yurub balse culayska yurub saaraysa shiinaha iyo xanibaadda haysata shirkadaha shiinaha ma ahan mid dhaqsiyo isku bedeli doonta
wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada laascanood oo lacag ay ku tahriibi lahaayeen ku bedelay inay ganacsi ku galaan ayaa sheegay in muddo kadib ay imika sameeyeen horumar wanaagsan oo xagga ganacsiga iyo nolosha ahba wariyaha v o eda ee magaalada laascaanood cabdikariim olol ayaa la kulmay kana wareystay go-aankii ay qaateen iyo sida ay uga mari dhaliyeen dhalinyaradan ayaa horumarka ganacsiga ay ka sameeyeen waxay iga sheegeen in xilliga ay bilaabayeen ay haatan inay isbeddel wanaagsan ay ku keeneen waxayna ka sheekaynayeen isbeddelka xagga shaqada ay ku keentay inay dalka gudihiisa joogaan bal ka waran isbeddelkaad reenteen iyo horumarkaad ka samayseen ganacsiga iyo waxyaabahaad ka barateen laba sano ka hor bay ahayd maasha allah xilligaa weliba shaqada waan ku cusbaa markaasaan haradeedu aan cagaha u yartaagayo waxaaban ka xoogaa tahriibaya waxba igu qafilaayo markii waxaan maba aaminsanayn xitaa waxay ila ahayd in ayaamo un aan sii haddana saas ay tahay xishuudho badan waxaan lahaa in dadka taariibaya aan raaco oo waxaasaan igu qafilaa laakiin iminka waxaan garwaaqsaday in dalkaygu ay nooca fara badan taallo waayo maanta wax badan baan qabsaday maasha allah dee waad aragtaa maalintii horena waxaan deganaa materia barh maantana meher daaweyn baan dhex joognaa barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a waxaan idinka waraysanay idinkoo markaasi iska daayay tahriibta oo ganacsi meel hoose ka bilaabay bal ka war hadda ganacsi hantidaad ku bilowdeen iyo maanta meeshaad maraysaan iyo waxyaabaha dhalinyarada kale idinka baran karayaan horta maantii aan bilaabay maantaad ii imaanaysa xitaa welwel baa igu jirayo ma aaminsanayn waxaa kan yar iyo yurub iyo waxbaa ii muuqatayoo maa maalinta waan yar baqayo xitaa meesha laftirkeeda kuma qanacsanayn saasoo ay tahay baan markii anigu waxaan u arkayay dee waalidiintaa igu yarjeediyey waxaan u arkayay waxaan inay ayaamo tahay oo waxaan kumama qanacsanaynba yurub iyo dhul iyo waxbaa igu qafilaa laakiinse waxaan ogaaday in tan ay dharagtaa dhallinyarada maalinta horena waawaan maantana waxaan leeyahay meel kasta taagto dhulkaaga wax ku dhaama ma lahan dhulkeennana nimcaa taalla hadda waxaan ragnaa macaamiil fara badan oo dhallinyaro fara badan oo wiilaliya habla isugu jira idiin imanaya wax idinka iibsanaya bal ka war waxaa keenay isbeddelkaas maalintii xitaa maan aaminsanayn markaan dhulkaygii aamino niyaddeedaan dhulka ku xidhay bay waxaweyaan wax walba waxaan helay oo higsigoodii wax walbana haddii loo samro waa la helaa laakiin maalintii xitaa samirkay ku jira wuu yaraa laakiin maanta safarkii u horreysay waxaan tegay boosaas wax badan baa markaa oo dee qofku marka adan fahansanayn baa markaa indhaha lagu jeexaya laakiin haddeer dhul badan baan ku xidhannahay oo waxa weeyaan maalinba waxbaa kuusii kordhaya wax lasoo koobi karayana ma ahan barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a ku waraystay adigoo tahriib ku haminayay maantana waxaad ka mid tahay ganacsatada da'da yar ee dhallinyarada ah ee magaalada laascaanood waxyaabaad u sheegi karaysa oo idinka baran karayaan maxaa ka mid ah waxaa ka mid a dhallinyaradu horta dalkooda inay aaminaan baa wacan qofkuna inuu samir yeeshabaa kasii muhiimsan haddii uu aamino oo uu hamiyo dhulkiisa qofkani uu aamino oo uu niyadiisa ku xidho wax alaale wx kasta wuu helayaa hadduu wax kasta waxaan maqli jiray iyadoo mahmaah soomaaliyeed ay tahay dadaalaha xaaji cabaas waa gaara ah marka qofku haddii uu isku xidho qulubtiisana uu ku xidho inuu waxaan gaari karo oo isku dayo wuu gaarhaya dhallinyarada waxaan ugu baaqayaa weliba baaq u jeedinayaa ha aamina dhulkiinna wallahi wax idiin dhaame lama helayo marka saasaan dhallinyaradan ugu baaqayaa waadna ku mahadsantiin bahda v o ka waran waad caawinaysaa dhallinyaradan oo kale waad u timaadaa bal ka war gelika dambaan soo galaa fiidkii habeen galabkii gelika hor waxbaan bartaa iskool baan dhigtaa foontu galaas foontu gareed foontu baan ahay da'deedu lixdan baan jiraa galabkii gelinka dambe ilaa habeenkii ilaa gelinka dambe dhan baan joogaa meesha dee caawinteedu tababar ba aniga marna xagna caawin ba xagna tababar weeya marka training baan qaataa dee wagsaad ma dirta laakiin traininka hadda ka baxayo markaad iskuulka dhiganayso oo kale dee aad haddana halkan imanayso waxyaabaha kuu baxayaa ka war markaad hadhow dee aad shaqada bilaabi sidoo kale wallaahi horta marka koowaad markii hore o dhan welwel baan ka qabay armaad wixii la qabsan kara weyda arman welwel baan ka qabay galas dhexsan ka fikari jiray laakiin hadda insha allah waxaan ku hamiyad kasta galab kasta inaan imaadoon training aad tababar aad sii qaato bal ka waran waxyaabaha iska kiin bedelay iyo sidaad ganacsiga u fahanteen maasha allah bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa maxamed faarax al cilmi cabdikariim waad mahadsan tahay marka hore waxyaala badan baa nagu soo kordhay oo saacadba saacadda ka dambaysa meherdu wayna sii weynaanaysaa waxnaba kugu soo kordhayaan ganacsiga ama kugu soo kordho ama macbila kugu soo kordho meelo badan indho badan bal ka waran markaad ganacsiga bilaabayseen dhallinyarada ahaydeen waxyaabo fara badan baa walaac idinku hayay bal ka war aad sidaad suuqa ula qabsateen iyo waxyaabaha isbedelka idinku keenay horta berigaa wallahi been maaha berigaa bahal tahriib la dhaha dalka haysatay berigaa bahal tahriib la haysatay aniga saddex afar shan qof annagu habaan tahriib waxaan ku talagalay inaan tahriibno berigaa libiya aad loo mari jiray moogta dabeedna waxaan ku talagalay inaan tahriibno afar bay ahaayeen saddex gabdhood iyo laba wiil baanu ahayn moogta saddexdii gabdhood iyo wiilkii kale waa tagaan anaa ka har oo dhallinyaradiina shaqaysan kartaa la arkayaa moogta oo midaan markaa hamba ulahayn uu shaqaysan karo meelo kale ku jeeda dee baa han u yeelanayo micnihii wixii dhagaysanayo la baxayo xigmaddii la baxaya marka wallahi waa meesha u fiican baan leenahay in bal- dhallinyarada la waraysto oo ganacsigaanu fahanay waxyaalo badan aan markii fahansanayn badidba maanta fahanayde aanu berigi ganacsiga ugu cusbaa waxaan waxa isaga haysta maniyo warniyo maxaa soomaaliya kaga werwareegaysa maan solan jirin maad madahaaga iska gashid sheexda dabadaada gashid mar naft mar bay godaa eh haddana de wallahi wax badan baan haddar fahmay de haddar ma hungureeyo calaayi kulli xaal wadankii ma hungureeyo
kuwaasi waxay ahaayeen dhallinyaro lacagihii ay ku tahriibi lahaayeen maalgashtay oo magaalada laascaanood ugu warramay waryaheena cabdikariim olol marka naqadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxaa si toos ugu jira waryaheena cabduqaadir maxamed cabdulle cabduqaadir waxaa nooga warantaa qaraxa la sheegay dhowaan inuu ka dhacay goor dhoweyd isko- isgoyska dabka Een, maxaa tafaasiil oo qaraxaasi aa ka helaysaa
falastin qarax ayaa goordhaweyd ka dhacay meel aan ka fogeyn hotelka weliya muqdisho ee kasoo horjeedkiisa dhanka degmada waaberi oo sidoo kale kaag dhow isgoyska debka qaraxa wuxuu ahaa gaari ee, weli hay-adaha amniga iyo dadku tafaasiil kama bixin in gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay inuu yahay in qaraxa gaarigu ku hornaa balse goobta oo goordhaweyd tegay burbur xooglaha ka muuqda waxaa ka dhashay khasaaro dhimashii dhaawac dad badan ayaa goobta gudna deg dega loogu sameynaya goobtan waxay noqotay meel eh, mar qura ka muuqatay burbur xooga dhismaashii goobta ka dhawa oo meelo kala duwan ah Eh, dad amniga iyo ciidamada amniga goobta soo gaara qaarkood waxay tilmaamayaan in eh, gaariga waxyaabo qarxa laga soo buuxiyo oo goobta la dhigay inkastoo tafaasiil badan aan laga hayn qaraquna uu waxyar ka hordhacay waxa meesha waxa yaad meel mashquul badan waxaa ku yaalay goobo ganacsi dad ayaa ka dukaamaysanaya waxaana sidoo kale ka dhowaa goobta eh, meel eh, gabdha dhalinyaraha ay ka shaqaysanayeen oo dumarka lagu qurxiyo meelaha eh, dumarka lagu qurxiyo aada u mashquul badneed lagana yaqaano marka loo eego eh, dhalinyarada dumarka muqdisho ay yaqaaneen ayaa goobta ku taalay eh, waxaana meesha ka muuqda burbur hoogla falastii qara hore goor dhoweyd ayuu ka dhacay eh, meel aan ka fogeyn hotelka wehliye ee dhanka degmada waaberi marka ma qarax keliyo ahaa mise weerar aa daba socday
qarax keliya ayaa dhacay eh, waxaana qaraxu markuu dhacay kadib meeshu noqotay mid culays badan uu ka jiray gurmadka ayaa markii hore adkaaday waxaana burbur xoogan uu soo gaaray eh, meherado eh, ganacsi oo goobta ku yaalay Eh, waa wakti hore weli gurmadka socda eh, gaadiidka gurmadka degdega ciidamada amniga eh, dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca si buuxda faahfaahin eh, ilaa hadda loogama heli karo Eh, dad yaqaanay oo ii sheegay qaarkood inay caawiyeen ayaa ii sheegay inuu dhaawac soo gaaray wadaad caan ah oo lagu magacaabo sheikh yuusuf cali cinte oo kamid ah culumaadiinka soomaaliyeed ahaana gudoomiyihii hadda eh, majmaca culumada dhaawaciisa waxaa la ii sheegay in in goobta dhaawac uu kasoo gaaray oo hadda loo qaaday goobaha caafimaad sidoo kale dad badanaa goobta laga qaadayay oo kooxaha gurmadku dhaawacyo badan ay goobta ka qaadeen dhimasho ayaa jirta laakiin haddana waa wakti hore marka loo eego waxayna eh, goobtu qaraxu ka dhacay ahayd meel marka loo eego goobaha ganacsi ee muddooyinkii dambe kasoo kaban ee burburka meelaha ugu ilqabadka wanaagsan muqdisho ee eh, halkan uu qaraxu ka dhaco ahayd gooba ganacsi oo aad maalmi muddooyinkii dambe soo soo tarayay islamarkaana bilicda muqdisho qayb weyn ku lahaa marka loo eego goobta qaraxu ka dhacay aadaa umahadsanta cabduqaadir wixii warar ee soo kordha idaacaddaheenna soo socda ayaad ku maqli doontaan
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa loo qabtay barnaamij looga hadlayo fursadaha tiknolojiyadda iyo ganacsiga kaas oo dhallinyarada ku dhiirigeliyey inay tiknolojiyadda ay uga faa'iidaystaan ganacsigooda cabdiraxmaan nuur yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada ururka maandhis ayaa barnaamijkan uga warramay wariyaheena boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf Ee, barnaamijka maanta ujeedooyinka ugu waaweynaa ee loo qabtay waxaa koow ka mid ahaa in la dhiirigeliyo ee, ganacsiga yaryar iyo ganacsatada ee, in la dhiirigeliyo maxaanku idhaahdaa ee, hal abuurka dhallinyarada ee tiknolojiyadda iyo casriga cusub ee maxaanku idhaahdaa ee ay hormuudka u tahay tiknolojiyadda casriga ah inuu ka dhaco puntland oo ah bandhig weyn oo shirkadaha waaweyn iyo ganacsatada iyo dhallinyarada iyo aqoon-yahanadu ay ku sameynayaan maxaanku idhaahdaa ee, bandhig weyn oo loogu talagalay in lagu soo in lagu soo bandhigo ee, sarfaceka iyo productionada shirkadaha ma lagu soo bandhigay ee goobta in dhallinyaradu ay si casriya internetka ay wax uga iibsan karaan ama teknolojiyad aada iyo aad waxaa ka soo qayb galay ee, maxaanku idhahdaa shirkado ee ay leeyihiin dhallinyaro soomaaliyeed oo ee ka shaqeeya arrimaha tiknolojiyadda ee gaar ahaan kuwa ka shaqeeya advertisementiga kuwa ka shaqeeyo maxaanku yidhaahdaa ee ee suuqaq waaweyn oo online ah ku shaqeeya ee dhammaantood waxay soo bandhigeen adeega ay hayaan iyo maxaanku idhaahdaa baahida ay bulshada u qabto iyo fursadaha ku jira intaba ee annagu muhiimaddeena waxay ahayd in qaab cilmiyeysan oo maxaanku idhaahdaa farsamaysan in loogu gudbiyo bulshada eh, tiknolojiyadda iyo faa'iidooyinka ku jira iyo muhiimadaha ku jira barnaamijkan waxaa qayb ka ahaa dood weyn oo loogu talagalay inay ka qayb qaataan dadka aqoon-yahanada ah oo maanta aada loo daraaseeyey doodaasoo ciwaankeedu uu ahaa dowr noocee ah ayay tiknolojiyadda casriga ku leedahay dhaqaalaha aqoonta iyo dhaqanka bulshada waxaa laysla raacay in dhan wanaagsan iyo dhan xun labadaba soomaaliya ama dadka soomaalidu ay barnaamijkan uu saameeyey tiknolojiyadda ee, waxay ku xiran tahay hadba shirkadda fulinaysa barnaamijkaas ee, tusaale haddaan usoo qaado suuqfayada waaweyn ee dunida ee, qofku isagoo gurigiisa joogo buu awood wuxuu u leeyahay inuu product- macnaha production shirkad kale soo saadhay ama service ay shirkad kale qabanayso inuu ka dalbado ee, isla shirkadii uu ka dalbadayna ay maxaanku yidhahdaa usoo fududayso hadday usoo marin lahayd maxaanku yidhahdaa bostiyada caalamka ama hadday maxaanku idhahdaa d h k iyo barnaamijyada noocaas ay usoo marin lahayd marka ee, annagu mar walba waxaan baritaaraynay shirkadaha barnaamijyada ka shaqeeya siday bulshada ugu soo bandhigi lahaayeen qaab cilmiyeysan ogana shaqayn lahaayeen maxaanku yidhahdaa sidai barnaamijkaas ku baahi lahaa oo uu ku develop garoobi lahaa
dadkii kasoo qaybgelay dhammaantood waxay la yaabanaayeen sidee ayay qof soomaaliya jooga qof dibadda ah wax uga iibsan karaa qaab teknolojiyadda soo isticmaalaya internetka maxaa ka dhaadhiciseen dadkaas aada iyo aad ee, annagu ee, ka fagaara ahaan waxaan casubayna horta shirkadaha barnaamijka ka shaqeeya ee, oo waxaan u fududeynayn inay bulshada la wadaagaan barnaamijyada noocaas ay qabtaan ee, iyo sida maxaanku yidhahda ay ugu fududeeyaan ee, dadka bulshada ee, shirkadihii barnaamijtaas soo bandhigeenna badi waxay soo bandhigeen ee, qaarkood la yaab ahayd in moogtahay qof isagoo gurigiisa jooga isagoo maxaanku idhaahdaa aan wax ee, wakti ah iyo wax culaysa uusan ka ku bixin inuu adduunka daafihiisa kala duwan uu la socdo ee, maxaanku yidhahdaa bangiyada qayb ka ahaa barnaamijkan iyaga laftigooda ee, tiknolojiyadda iyo barnaamijya noocaasa ku taxalluqo marka dadka dadka dadkii kasoo qaybgalay oo ahaa dhowr boqol waxay runtii aada ula cajabeen barnaamijka noocaana haddii lasii horumariyo oo uu helo taageero weyn in maxaanku yidhahdaa uu noqon doono barnaamij soomaalida guud ahaan anfici doona ee, weliba dhallinyarada ama jiilka hadda soo kacay
jiilka hadda jira ama dhallinyarada xilligan jira ee maanta ka qaybgelaysay barnaamijkaas qabateen ee teknolojiyadda iyo weliba ganacsiga ee sidee u arkaan marka barnaamijyadan aada soo bandhigteen oo qaab online ah in dadku ay ku ganacsan karaan dhallinyaradu see diiradda u saadheen barnaamijkan waxaa horta ugu muhiimsanaa waxay ahayd oo baritaaraya waa dhallinyarada kasoo qayb gashay iyo dhallinyarada dhegaysan doonto ama maqli doonto oo arki doonta faa'iidada ugu weynna iyaga ayay u laabanaysay sababtoo ah dadka soomaalida waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba toddobaatan waa dhallinyaro dhallinyaradaas waxaan rabnaa haddaan nahay katim ahaan ama fagaaraha mandis in lagu jiheeyo meeshii facebook iyo whatsapp iyo internetka ama eh, tiknolojiyadda laga aa- dadka waxaa dhici kara soomaalida marka tiknolojiyadda ama eh, maxaanku yidhahdaa laga hadlo eh, casriga cusub in facebook iyo social media keliya ay muhiimadda saaraan laakiin tiknolojiyaddu intaa waa ka ballaaran tahay Eh, qofku isagoo gurigiisa joogo wax baran karaa isagoo gurigiisa joogo uu shaqaysan karaa malaayiin lacaga dhali karaa marka barnaamijyada noocaas oo kale ah in bulshada la baro si cilmiyeysan loo fahansiiyo shirkadaha weliba shirkadaha ganacsiga ma aha bariis in lasoo rogo baasida in lasoo rogo laakiin waa in adduunka lagu xirmaa waa in maxaanku yidhaahdaa shirkaduhu ay isku dayaan in dadka cilmiga ama aqoonta noocaas leh inay shaqaalaysiiyaan oo maxaanku yidhahdaa weliba dhallinyarada u badan in maxaanku yidhahdaa barnaamijyadaas ay fursadaha shirkadahaas iyo ganacsiga iyo kulliba in laysku xiro hadday badato ee qaabkan teknolojiyadda ah ee wax loo iibsado dhallinyarada inta badan waxay ka cabanayaan ee shaqo la-aan ee dhallinyaro laftigooda ma ku dhiirigeliseen ee ururkiina ee mandis in dhallinyaradu ay bilaabaan wacyigelinta ee qaababkan casriga ee wax loo iibsado aada iyo aad marka laga hadlayo teknolojiyadda casriga kow waxay fursad u abuudhaa horta waa dhallinyarada bcause eh, qof retire ah teknolojiyadda casriga way adag tahay inuu la qabsado Eh, mar walba oo teknolojiyadda iyo fursadaheedu ay sii bataanna eh, waxaa dhici kadho waxay abuureysaa shaqo abuur badan shirkaduhu waxyaala aadka u burineen wax ka mid a shirkadahan ganacsiga ee dalka ka jira soomaaliya inay ka faa'iidaystaan tiknolojiyadda casriga ah oo ay maalgeliyaan oo maxaanku yidhaahdaa ay eh, hal abuurada dhallinyarada ee tiknolojiyadda ay abuureen maxaanku yidhahdaa in la maalgeliyo oo maxaanku yidhaahdaa ama shaqo abuur loogu sameeyo laftigooda waxaan isleenahay waa arrin very important ah oo shirkadaha weliba isgaarsiinta ka shaqeeya muhiimad gaara u leh in maxaanku yidhahdaa iyo shirkadaha ganacsiga in dhallinyaradaas maxaanku yidhahdaa shaqo abuur loo sameeyo oo waana barnaamijka tiirarkiisa tiir ka mid a in shaqa abuur maxaanku yidhahdaa laba kun iyo labaatanka barnaamijka aan hadda wadno in hadduu ilaahayno ee, dad quality leh oo dhallinyaro ah oo teknolojiyadda ku xiran oo maxaanku yidhaahdaa ee, wax badan soo kordhiyey in lagu soo bandhigo aduu hadda waxaan ku casunnay dad badan oo barnaamijyo noocaasa sameeyey baan ku casunnay laakiin laba kun labaatanka waxaa noo qorshaysay in xuduudda laga gudbo oo ilaa africa ilaa maxaanku yidhahdaa soomaaliya guud ahaan in dad noocaasa oo maxaanku yidhaahdaa ee, barnaamijyo noocaasa sameeyey in dalka lagu casumo ee barnaamij kasoo qayb galaan
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan nuur yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada ururka maandhis ee magaalada boosaaso waxa uu u waramayay wariyaheena yuusuf maxamuud yuusuf markana waa ciyaarihii iyo nuur xasan nuur mahadsanid falastiin dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku horeyno horyaalkaasi ingiriiska iyo wararka la xiriira kooxda manchester united ayaa goordhoweyd ku dhawaaqday in ay heshiis rasmi ah siisay tababaraheedii kumeel gaarka ahaa ole guner solja kadib markii uu tababarahani heer wanaagsan soo gaarsiiyey tan iyo bishii disembar markii xilkas kumeel gaar ah loogu dhiibay ee kooxda manchester united macalinkan lix iyo afartan sano jirka ah ayaa waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii hore ee caanka ahayd ee manchester united soo martay isaga oo koob iyo toban sannadood u ciyaaray kooxdani waxaana uu dhaliyey goolkii ay ku qaaday koobka champions league kooxda manchester united sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii waxa uu hadda uu kooxda markii loo dhiibay bishii december uu soo gaarsiiyey hadda kaalinta shanaad isaga oo hal dhibic isaga oo laba dhibcood oo keliya u jira kooxda manchester kooxda arsenal oo ku jirta kaalinta afraad saddex iyo toban kulan oo uu ciyaaray oo uu leyliyey kooxda manchester waxaa laga badiyey hal kulan oo keliya waxaana uu noqday sidoo kale muddada gaaban ee uu kumeel gaarka uu u hayay kooxda manchester tababarihii ugu horreeyey oo lix jeer oo isku xigta horyaalka premier league ingiriiska aanan laga badanin isaga oo rikoodhkaasina ka qaatay tababarihii hore mad basti muddadani waxa uu badiyey afar iyo toban kulan laba jeer barbaro ayuu keenay saddex jeerna waa laga badiyey dhammaan tartanadii uu ciyaaray isaga oo kooxdiisana ay dhaliyeen afartan gool halka toddoba iyo toban goolna laga dhaliyey waxaa sidoo kale tababarahani uu gaarsiiyey wareegga sideedda ee koobka champions league oo ay manchester united ugu dambeysay sanadkii labada kun afar iyo tobankii dhinacaas iyo jarmalka haddii aan fiirino kooxda bayan munik ayaa ku dhawaaqday in ay la soo wareegtay daafacii kooxda atletica madrid iyo xulka faransiiska lucas hernandes waxaana uu laacibkani uu ugu biiray kooxdaasi lacag dhan siddeetan milyuun oo lacagta yuroda ah taas oo ka dhigaysa laacibka ugu qaalisanaa ee ay abid bayan munik lasoo wareegto sano jirkan ayaa ka mid ahaa ciyaartooydii koobka adduunka u qaaday kooxda qaranka ee faransiiska sanadka iyo tobankii waxaana uu si toos ah uu ugu wareegi doonaa kooxda bayan marka la gaaro bisha julaay ee sanadkan waxaase hadda la sheegay markii uu maray tijaabada caafimaadka in lagu ogaaday in uu dhaawac ka qabo jilibka islamarkiina waxaa lagu sameeyey arbacadii shalay qalliin dhinaca talyaaniga haddii aan eegno wararka ugu waaweyn kooxda a c milan ayaa siigtay saxiixa weeraryahankoodii hore alexandro pato kaas oo ku biiray maanta kooxda kubadda cagta ee sao paulo ee dalka brazil pato ayaa bishaan aan ku guda jirno horaanteedii waxa uu soo gabagabeeyey heshiis uu kula jiray kooxda kubadda cagta tianhin quanhin ee dalkaasi shiinaha isaga oo sheegay inaanu ku qanacsanayn in kooxdaasi uu la joogo wararka waxay sheegayaan in uu bixiyey lacag dhan laba milyan iyo bar doolarka maraykanka ah si ay kooxdaasi isaga fasaxdo kooxda san paolo war ay ku qortay barteeda internetka waxay maanta ku sheegtay in bato uu saxiixay heshiis gaaraya ilaa labada kun laba iyo labaatanka laacibkan ayaa waxa uu horey ugu ciyaaray milan isaga oo u saftay boqol iyo konton kulan una dhaliyey saddex iyo lixdan gool maalmahani ayaa la hadalhayay inuu ku laaban doono kooxdiisii hore hase yeeshee taasi ma aysan dhicin ugu dambeyntiina horyaalada kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa dib u bilaaban doona jimcaha birito ah kadib markii ay hakad ku jireen muddo ka badan hal isbuuc oo ay xulalka adduunka ciyaarayeen isgalreebka ciyaaraha yurub afrika iyo ciyaaro saaxiibtinimo jimcaha birito ah horyaalka ingiriiska hal kulan ayaa dhici doona west bromwich albion ayaa la ciyaari doonta kooxda birmingham city waana horyaalka labaad ee dalkaasi talyaaniga kievo iyo calary ayaa is arkaya dhinacaas iyo spain atleticka bilbao waxay la ciyaari doontaa girona jarmalkana hoffenheim ayaa waxay la dheeli doontaa bayan liverkusen natiijooyinkaasi waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda xubinta ciyaaraha waa naga intaa
halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa heestii soohaad liibaan kijeli
Amiga iga lenine kamaratuiwawa bana ilmami wahi hore Amiga iga lenine kamaratuiwawa Thank you Or hadalkaaga nebi soo adeegu soo adeego hilibka waa iga oobtae urdi waa har iyo abeene hilibka waa iga oobtae
heestaasi soo haadiyo fanaanka liibaan fijeeli ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo Oba